habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo di kaga imaaneysa washington
waa habeen jimcaha bisha sebtembarna waa kow iyo labaatan sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a soomaali daadcom waxaana caawa idaacadda wadadir idinkugu soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anuga ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno muranka siyaasadeed ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe
ciddii uu bannaanka ka kaalmaysan karo ciddii uu gudaha ka kaalmaysan karo waxaasuu intuu isku duudow wixii aad la tagto lagaa dhigi waayo adaa iskale caqliyad ah ayaa ka jirta cabasho waa dhici kartaa wax waa la qabi karaa laakiin xafid maamuus loo marayaa jira in in laba daloo kale leeya xiriirka ayaa la jaray wax wanaagsan ma aha filosofiga nimankan odayaasha hadda xilla soomaaliya jooga qaabkay u fakarayaan qaab dee dowladihii hore niman dalkoo dhan gacanta ku haya oo aan aaminsanayn jaranjarooyinka iyo lakabyada maamuladu ay kala leeyihiin haddeertaan waa rag dibadda ku maqan bay ahaayeen waxaa kale oo dhegaystayaal aad maqli doontaan gabar arday ka ahayd jaamacadda soomaaliya ee muqdisho oo toogasho lagu dilay fasalkeeda dhexdiisa gabadha waxaan dhihi jiray amane xuseen xasan waxaan dhihi jirtay shureeca gabadha marka sida klaaska klaaska jiro macalka usoo galay ayaa waxaa usoo galay noo rumaysan kadibna meeshii ay ku dileen intaan arday usoo kaydiyeen dabcan sidoo kale waxaad maqli doontaan suldaan lagu dilay gobolka sanaag iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweyne donald trump ayaa waxa uu sii wadaa taageerada uu u fidinayo bret kavanaugh oo ah garyaqaan uu u soo xushay inuu ka mid noqdo qaadiyada maxkamadda sare ee maraykanka kadib markii haweeney ay ku eedaysay inuu isku dayey inuu kufsado siddeetanaadkii hadal uu xalay ka jeediyey soo bax uu taageerayaashiisa las vegas kula hadlay ayuu madaxweyne trump ku sheegay kavanaugh in uu yahay nin akhyaar ah oo leh sumcad wanaagsan sidoo kale war jimcihii maanta uu soo dhigay bartiisa twitterka ayuu trump ku sheegay in haddii sheegashada haweeneyda eedeysay garyaqaanka ay tahay haweeneyda eedeysay garsooraha ay tahay mid halis ah ay markiiba dacwad u gudbin lahayd booliiska soddon iyo lix sano ka hor
madaxda midooda yurub ayaan weli isku raacin sida ay u wajahayaan heshiis ay ka gaaraan arrimo muhim ah oo wadamadooda saameyn ku leh sidii dhacday toddobaadkii hore kulan ay ku leeyihiin dalka awstriya magaaladiisa salisburg ayaa afar saacadood oo casho ay u fadhiyeen waxay aad ugu kala qaybsameen arrimaha soo galootiga ma ahan arrimahan ay isla meel dhigi waayeen oo keliya arrimaha soo galootiga ee waxaa u dheeraa arrimaha ka bixitaanka britain ee brexit dhaqaalaha dowladaha sida ay sheegeen dadka arrimaha midooda yurub u dhuun daloola iyo saraakiil ka tirsan midooda yurub waxyaabaha ugu muhiimsan ee kale ee ay ka doodayaan dowladaha yurub waxaa ka mid a sidii ay maamulada yurub u adeegsan lahaayeen awoodooda gaarka ah ka dowlad ahaan iyo sidii ay ugu dabaqi lahaayeen taa lafteeda sharciyada midooda yurub u degsan qaar ka mida madaxda yurub ayaa walaac ka muujiyey in qaar ka mida mabaadi'da midooda yurub ee aasaaska u ah dimuqraadiyadda iyo furfurnaanta ay hadda daboolayso siyaasad xagjir ah oo dhinacyada kasoo horjeeda madaxdaasi ay u ololeynayaan
in ka badan boqol qof ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen kadib markii doono ay la socdeen ay kula degtay harada victoria ee dalka tanzania gelinkii dambe ee shalayto doontaasi ayaa ku quustay meel u dhow deegaanka la yidhaahdo bogalora oo ka tirsan jasiiradda ukarowa waxaana ay ku sii jeeday jasiiradda kale ee ukara saraakiisha dowladda tanzania ayaa waxay sheegeen in howlaha baadigoobka lagu raadinayo meydadka iyo dadka maqanba ay weli sii socdaan john mugela oo ah mid ka mid ah madaxda ku mashquulsan howlaha gurmudka ayaa wuxuu xaqiijiyey in ilaa iyo iminka lasoo badbaadiyey soddon iyo toddoba qof oo qaarkood xaaladoodu ay aad u liidato lama oga sababta keentay in doonidaasi ay degto hase yeeshee warbaahinta gudaha ee dalka tanzania ayaa waxa ay sheegtay in doontaas ay saaraayeen dad ka badan laba boqol oo qof oo rar aad uga badani ay siday sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii ayay ahayd markii dooni sidan oo kaleeto ay ku quustay lake victoria ee dalka tanzania ayna ku dhinteen ku dhowaad siddeed boqol iyo sagaashan iyo afar qof shiinaha ayaa ugu yeera maraykanka in ay ka noqdaan cunoqabataynta ay ku soo rogeen hay-ad militari oo shiinays ah oo doonaysa inay hub ka iibsato ruushka ama in ay wajihi doonaan falcelin ka dhalata arrintaasi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda oo la hadlayay wariyaasha maanta oo jimco ah ayaa sheegay in shiinaha ay qoraal arrintan ay ku diidan yihiin ay gaarsiiyeen maraykanka jan shuang ayaa sheegay in cunuqabataynta maraykanka ay markaasi si dhab ah ay ugu xadgudbayso qodobada aasaasiga u ah xiriirka caalamiga ah iyadoo sidoo kalena dhaawacaysa xiriirka labada dal iyo weliba kan militari wasiirka arrimaha dibadda shiinaha wasiirka arrimaha dibadda ruushka sergey lafrof ayaa sheegay jimcihii isagoo ka jawaabaya arrintaasi in cunuqabataynta dalkiisa saaran ee saameysay shirkadaha waa shirkadda diyaaradda samaysa ee la yidhaahdo sukoy ay tahay tallaabo kale oo xadgudub ku ah tartanka ganacsi ee xorta ah halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington suldaan xasan cali jibriil oo ka mid a isimada dhaqanka ayaa maanta dabley hubaysanay toogasho ku dileen meel u dhow magaalada baran ee gobolka sanaag xilli la sheegay in uu ku sii jeeday goob uu qada sharaf ugu sameeyey madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo wafdi la socday oo maalmahanba baran ku sugnaa ibraahim xasan daandure ayaa dilka suldaanka wuxuu ka wareystay afhayeenka nabadoonnada gobolka sanaag nabadoon cabdiqani maxamuud faarax isagoo ku sugan magaalada baran
aada baa walaal u mahadsan tahay daandurey suldaan xasan cali jibriil ilaahay ha u naxariistee wuxuu geeriyooday abbaara sagaalkii subaxnimo ilaa sagaalkii barkii meelaha suldaanku wuxuu ku geeriyooday magaalada baran geeska laga soo galo meel magaalada adigu geeskeeda ka magaalada barana waxaa la sheegayaa oo aan maqlay in suldaanka uu usoo socday meel lagu casuumay madaxweynaha puntland cabdiweli cali gaas arrintaas ma jirtaa waa sidaas wey ha waa saas wey waa saas wey casumaadana isagaa fidiyo beeshiisaa maanta casuntay suldaanka casumaada xaguu ka soo tegay marka magaalada alaaftimo walaal oo isla baran waa u jirta soddon kilomitr marka ma jidkaa loo galay ma la daba socday see loo dilay arrintaa walaal weli lama xaqiijin cidda dishay inay daba socotay iyo inay jidka u gashay weli lama xaqiijin laakiin kolley dilku wuxuu ka dhacay magaalada geeskeeda madaxweynaha puntland baana markii tallaabo qaado ciidamada amniga iyo kolley ku awl jira suldaanka waxaad ii sheegtay inuu hadaaftimo ka soo tegey ma keligiisaa socday mase dadaa weheliyey marka markaa keligiisaa gaariga watay gaariga isaga keligiisa hortay laakiin ilaaladiisi iyo way ka dambeysay alcabaara ka dambeysay maxaa lagu sabaynayaa dilka loo geystay suldaanka ma laga yaabaa in ay sabab u tahay ama xiriir ay la leedahay joogitaanka madaxweynaha puntland cabdiweli cali gaas ee baran aad baa u bahadsan tahay daadurey arrintaas xaqiiqadeeda iyo farmeeshinka saxda ah waxaa lasoo gudbinayaa saacadaha soo socda xaqiiqatanna kolley cidda geysatay iyo see loo geystay iyo insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa mararka soo socda dee dowladdii puntland maanta halkay ku dhaan tahay madaxweynuhuna isla markii tacsi kadib ba kolley guddidii amniga iyo wasiirkai amniga iyo kolley alaamihii amniga uu hawlgeliyey daandure baaritaan fiican baa socda arrinta kolley iyagaaba weli waxaan malaynayaa in wax u qabsoomeen baan jeclahay xagga dawladdan jecla ina arrintaa aad kala hadashaan wasiirka amniga iyo puntland iyo isna wuu joogaa iyo kole laamaha amniga cidday khusayso madaxweynehina hadda hadda mar dhaweyd waxaan kasoo dareeray oo madaxweynuhu uu aas qaran u sameeyey suldaankii suldaan xasan cali jabri allah u naxariiste oo lagu aasay qaburaha magaalada baran nabadoon cabdiqani waxaa laydinku xantaa ama la sheegaa in aad soo dhoweysaan madaxda puntland iyo somalilan marka ay yimaadaan halkaasi oo labaduba kala sheegta baran oo aada u durbaan tuntaan ma jirtaa taas daanduray aad baa u mahadsan tahay halkaasna su-aal muhiima weeye xagga soo dhoweynta madax madaxda puntland iyo dowladda puntland maanta in shaki kama jiro inaanu soo dhoweyno iyo dowladda soomaaliya ee qaranka inaanu soo dhoweyno oo gogol fidino madaxweynaha puntlandna hadda wuxuu joogay muddo hadeer caawaku saddex buu ku hoyday magaalada baran wuxuu ku qabtay shirkii golaha wasiirada shirkii golaha joogtada ee baarlamaanka intaasba waxay ka dhaceen magaalada baran wuuna sii joogi doonaa somaliland inaanay lug ku ahayn saasaa ku cadaynaysa daadurew afhayeenka nabadoonnada gobolka sanaag nabadoon cabdiqani maxamuud faarax oo u waramayay waryaheena ibraahim xasan daanduray isagoo ku sugan magaalada baran
haweysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington rag bastoolado ku hubeysnaa ayaa maanta jaamacadda soomaaliya dhismaheeda baar ubax waxa ay ku dhex dileen gabar ka mid ahayd ardada jaamacadda ee sharciga iyo qaanuunka aamina xuseen xasan ayaa waxaa lagu dhex toogtay iyadoo fadhida fasalkii ay wax ku baranaysay maxamed colaad xasan ayaa dilkaas waxa uu wax ka weydiiyey cabdulaahi maxamuud maxamed oo ka tirsan xafiiska xiriirka dadweynaha ee jaamacadda marka horta waxaan dhammaan ka soo dirayaa eeladii iyo ardadii jaamacadda iyo ma maaragtay dadkii dhammaan anoo ka wakiila maamulka jaamacadda falkaasi wuxuu dhahay maanta shan saac oo wax dhiman gudaheeda a kow iyo tobankii oo wax dhimana u dhacay marka waxaan ka dhacay jaamacadda gudaheeda waxay ahayd xilligii break ardadu ay kasoo noqotay oo saxmad badan ay ka jirtay edida iyo agaarkeeda gabadha markaas iyada glasska fadhiisato glass ku jiro macalinkii usoo galay ayaa waxaa usoo galay noo rumaysan kadibna meeshii ay ku dileen mafaham marka rag bastoolada ku hubaysan bay ahaayeen ha sida la sheegay bastoolada siteen ha marka sidee u suuro gasha marka jaamacaddan dhismaheeda inay gudaha usoo galaan oo qof ay ku dhex dilaan ammaanka jaamacadda soo ma laha ilaalo ilaalo way leedahay ilaalaan hubayslayna leedahay xilligaas waxay xilli albaabku ay ka jirtay arday badan ay maraysay oo qaarna ay isgelayeen qaarna ay ka baxayeen wax lagu jiro break timeka laakiin ayago galaasay ku hareen marka xilligaas xilli mashquul badan erid ay ka jirto waaye sidaasayna ugu suura gashay ma garatid ardadu maadaama ay ardaro yar yar yihiin mana la baaro waxaad noo dhigtaa gacanta dhigtaan waa dhalinyaro waxa soo gelayna waa ayagii aynigooda iyo kale marka ardada isu soo kaysiyeen dabcan marka waa ku dhex dhuunteen halkaa bay gudaha u galeen halka ha halkaas baa ku galeen marka wax faahfaahina oo qaabkay u toogteen iyo haddii la dhex maray intaan la toogan iyo wax xogood ka haysaan maya dabcan anugu lama joogin mana maqal wax faahfaahin oo dhex maray iyo wadahadal iyo waayo iyo midna aysan sheegay way abaareen wayna toogteen macalinka hortaaga
marka bal waxaad nooga warantaa gabadha la la dilay magaceeda iyo waxa ay baranaysay gabadha waxaa la dhihi jiray amana xuseen xasan waxaa dhihi jirta kuli shareeca waxay ahayd sanadkii ugu dambeeyey maraysay waxbarashadeeda jaamacadda muddadaas ay dhigan jirta ma garata ardada waxayna kamid ardada jaamacadda kamid ardada iskuulka dhiganaysay oo caadiga ah oo timaada oo iskuulka fasalada fadhiisata ayay ka mid ahayd ha ardada caadiga ah ee jaamacadda xaadirta ee timaada ee galaaska xaadirta imtixaanka timaada oo joogtada waan kuu sheegay afar sano jaamacadda dhiganaysa ma garata sanadkii ugu dambeysay ahayd si caadigayna ahayd wax oo maaragta aan anagu ku naqimay waxaan ku ognahay ma tegin ardada caadiga jaamacadda ka kamid dhacdadan waa mid ugu horreysay ee nooceeda ah arday jaamacad inta loogu galo fasal dhexdeeda lagu dilo dareenkiina maamul ahaan waa sidee wallahi arrintaas waa arrin xanuun badan maxaa dilku caadi u yahay oo dadka waa lagu dilaa laakiin waa arrin aad u adag in galaaskii inta loogu galo ardayda lagu dilo arday aad u adag waaye dareenkana wax badan bay odhimaysaa arday ahaan iyo maamul ahaanba magarad
kaasina waxa uu ahaa cabdulaahi maxamuud maxamed oo ka tirsan xafiiska xiriirka dadweynaha ee jaamacadda soomaaliya qeybteeda baar ubax waxaana uu isagu muqdisho jooga khadka telefoonka ugu warramayey maxamed colaad
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan markana kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka jacfar kuukaay ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka jimcahan maantaana waxaannu ku soo qaadanaynaa xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka oo meeshii ugu xumayd maraya xildhibaanada baarlamaanka ayaa toddobaadkan hadallo ka jeediyey furitaanka kalfadhiga golaha shacabka waxaanay aad uga hadleen khilaafka xooggan ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ka dhexeeya qaarkood waxa ay eedda dusha kaga rideen dowladda federaalka halka kuwo kalena ay mas-uuliyadda dhabarka ka saareen madaxda maamulada waa mowduuca ay dooddeenna maanta ku saabsan tahay waxaa barnaamijka igala qaybgelaya xildhibaan axmed macalin fiqi iyo xildhibaan sidiiq warfaa oo ka wada tirsan golaha shacabka soomaaliya iyo brofesor afyare cabdi cilmi oo bare ka ah jaamacadda qatar ee magaalada duxa haddaba intaanan dooda u gudagelin aanu wada dhegaysanno warbixin kooban oo uu weriye cabdulqaadir maxamed cabdulle nooga diyaariyey hadalladii ay qaar ka tirsan xildhibaanadu jeediyeen qaybihii ay khilaafkan kaga hadleen mahadsanid jakfar toddobaadkan xildhibaanada golaha shacabka waxay dood adag ka yeesheen xaaladda amni ee dalka waxaase doodda amni ka sukow baarlamaan ka hareeyey khilaafka xilligan ka dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe soomaaliya xildhibaanada qaar ayaa golaha ka sheegay in xukuumadda xilligan ay ku mashquulsan tahay burburinta dowlad goboleedyada taasoo wakhti badan lasoo dhisayey sida uu sheegay xildhibaan maxamed xasan idriis xildhibaan ganay wuxuu u baahanyaa konseens ka talagelin dad meeshaa yimid waxay ku mashquuleen xukuumadda waxay ku mashquulshay sidii loo jirisiibi lahaa maamul goboleed lasoo dhisay beddelkii institutionkaas raabtay lahaa xildhibaan saleebaan xaashi ayaa sheegay in xilligan aysan muuqan fayaqab wanaagsan oo ka dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe soomaaliya gobolladii madaxweynada kasoo yeeraysa waa aragnaa ma aragno xiriir caafimaad qaba oo ka dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo ka hor hadla golaha shacabka wuxuu sheegay inay muhiim tahay in goluhu ogaadaan halkuu salka ku hayo khilaafka labada dhinac arrinta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah waa muhiim golihii baarlamaanka halka fadhiya wakiiladii shacabka ah dabcan xildhibaanada halkan jooga ayaantii dhoweyda doorashada la soo gelayay xildhibaano gruub waliba meel bay ka yimaadeen dowlad goboleed bay ka yimaadeen haddii wax khaldan yihiin waxaa khaldan waxaa la rabaa in lagala tashado hay-adaha ay khusayso dadka ay khusayso loo sheego baarlamaanka tiimka xamar joogaana ma wargelinin ee heer federaal oo ma odhanin problemkana taagana kaalenala arka kuwii dowlad goboleedyada laga yimidna ma odhanin problemkanaan haysta kaalenala arka taa waxay marka muujinaysaa in ay jiraan waxyaabo kale oo aynaan laga yaabo inay naga dahsoon yihiin waxaan soo jeedin lahaa u soo jeedin lahaa madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka madaxdeedaba annagu inay shaqeeyaan waan rabnaa oo shaqo qabtaan dowlad goboleedyada waa loo baahan yahay federaal systemka waa loo baahan yahay laakiin waxaa la rabaa federaalku inuu noqdo system u adeegaya dalka soomaaliyeed u adeegaya axmed cabdi haadi waa falaaqeeyo siyaasadeed wuxuuna si dhow la socday khilaafkii ugu dambeeyey haddaba maxay salka ku haysaa arrintan ayaan weydiiyey maxay sal ku haysaa kaleer dhow siyaasadeed saadoo la socota soomaaliya waxay qaadatay nidaamka federaalkaha nidaamka federaalka markay qaadatana macnihiisu wuxuu ka dhigan yahay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu inay awoodo leeyihiin kala duwan waa kala sareeyaan awooduhu laakiin qolo kasta inay awood leedahay go-aanka dalka laga qaadanaya in isla qaato in waxyaabo badan oo oo oo muhiim ah dalka hor socodkiisu ay kamid tahay nabadgelyada ay kamid tahay hanaanka dibweegista dastuurka ay kamid tahay arrimaha dibadda iyo si loola macamila waxyaabahaasoo dhan in laga tashado oo mar koobaad ay ay tala ay marto marka shaki weynaa wuxuu soo dhex kala dhexgalay labada dhinac sababta usoo kala dhexgalan waxa weyaan dowladda dhexe hogaankeeda sare ayaa shaki weyn naftooda laga qabaa inay nidaamka federaalka ka shakisan yihiin nidaamka federaalka markaa madaxdii ugu sarreysa dalka hadday ka shakido waxa ay maraya inaysan fahmin laakiin lama hayo caddeyntaas caddeyntaas waxay ku ay ay ay ay ay ku imanaysaa tusaale oo kale ma dhici karto in nidaamyadii federaalka oo dhan oo dalka la dhisay hal mar in intay gole ay samaystaan ay yidhaahdaan dowladdii dhexaa weerar guracan nagu soo ah oo ayagii ay kala shakisan yihiin oo qallaasi ay ka jiraan hadda qallaasii meeshu mara waxa weyaan galmudug oo dhibka adogeed lagu dhisay ayaa hadda maanta waxay taagan tahay xaalad aada u adag ay taagan tahay waxaa la socotaa maxaa la yidhaahdaa jubbaland ayada nafteeda waa la socotaa xiriirka dowladda dhex meeshu sii marayo ma gaargaargaar marka loo firs puntland la socotaa cabdulqaadir sheekh ismaaciil oo xildhibaan ka soo noqda dowladdii kumeel gaarka wasiirka hogaanna ka soo noqda dowladda xasan sheekh maxamuud ayaan weydiiyey waxa ay la tahay khilaafka labada dhinac wuxuuna tala ku jeediyey midda guud oo aan soo jeedinayaa waxay tahay wax waa la tijaabiyaa tijaabo wax waliba tijaabi kara tijaabadaas hadday ku xumaadaan waa in la bedelaa weygii aad ku socotay federaalku tijaabu ahaa wax sharci oo la qaatay ma ahayn xataa qaabkii loo dhigay inuu ku hirgalo looma marin oo saan way ka roonaan lahayd ciddii israaci kartaa israacday ah ma ahayna waa las- waa la googooyey adiga intaasaa tahay qabiilkaasaa tahay waad arkaysaan soomaaliyay meesha uu marayo federal waxaa nala habboon inaannu ka tashanno hadda mana anfacayaa mise nama anfacaya qarannimadeenna inaynu badbaadsanno ayaa loo baahan yahay war wixii mayna anficeen mise inama anficin tijaabay ahayde Een, taas waxaan us gudbinayo waxaa weeyaan waa guud ahaan midda aan u gudbinayo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe maamul goboleedyada nimanka madaxda ka ah waxaan u soo jeedinayaa waddanka ha qarribina waxa aad waddaan waad ogtihiin damiiriyan xataa damiirkoodan raalli ahayn ujeedday ka leeyihiin waxbay ku kacsanayaan waxbay ku een, ku doonayaan siyaasadda uga danleeya laakiin waan hubaa inaan damiirkooda qaarkood haddaan damiirkoodu dhiman waxa ay wadaan aysan raalli ka ahayn u tura qaranka iyo iyo iyo ummadda u tura dowladda dhexe waxaan leeyahay oon u soo jeedinayaa waddanka mideeya qarankii baa tihiin dowladdii iyo dalkii iyo dadkii adinkaa maanta mas-uula ilaahay ka sokow gacantiinna ku jira mideeya oo ku mideeya aqoon iyo karti iyo siyaasad hufan ku mideeya iminkana aan dib idinku celiyo barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo jacfar jacfar aad buu u mahadsan yahay eh, cabdulqaadir maxamed cabdulle Eh, dabcan warbixinta haddaanu halkaa kaga nimaadno eh, waxaan jeclahay inaan ku bilaabo eh, su-aasha xildhibaan axmed macalin fiqi Eh, xildhibaan sideed u aragtaa heerka hadda uu marayo khilaafka ka dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya
jacfar waa mahadsantaa walaale Een, akhyaarta kale ee ku jirta dooda sida profesor casiire cabdi cilmi iyo xildhibaan sadiiq warfaa waa salaamayaa iyo dhammaan dhegeystayaashaba aniga waxaan isleeyahay ismaandhaafkan maamul goboleedyadu dalka way ka jiri jireen wayna ka shaqayn jireen mar mar waa la isqabsan jiray laakiin heerka hadda uu gaaray sanadkan een, mar uu gaaray ma jirto awal dowlad goboleed keligeed mowqif iska qaadataa la arki jiray laakiin hadda meesha ay tagtay arrintu meel culus ayay tagtay oo ah in wax gadood oo kale ah dalka uu ka dhaco oo ma- dowlad goboleedyadii oo dhami ay cabasho xoogan oo maaragtay macquula oo aan ku salaysnayn xitaa danahooda gaarka ah wax national agenda ah oo ajendayaal qaran ay ay miiska soo saarayaan ay miiska soo saareen ballamo iyo maaragtay kulamadii hore ay lahaan jireen ka dhashay madaxweynaha hadda jooga markuu yimid wuxuu sameeyey wax lagu lagu magac daray golaha amniga qaranka oo dowlad goboleedyadu ay qayb ka yihiin halkaas go-aamo tiro badan ayay ku gaari jireen golahaas waa dhaliili jirnay sharciyadiisa waxaana nidhi baarlamaanka loo soo gudbiyey si uu noqdo jir ama baadi jira golo jira oo sharciya si uu noqdo laakiin madaxda gaar ahaan madaxweynaha oo aan warqad u qornay oo sadiiq uu ogyahay een, oo isku guddi aan ka tirsannahay golaha shacabka een, dhagaha ayay ka fureysteen waxna ma aysan soo gudbin laakiin shirarkooda ay iska wateen marka waa tii shir kismaayo lagu qabtay xamar intaasoo jeer lagu qabtay mid kale lagu qabtay maaragta baydhabo go-aamo waaweyn baa lagu gaaray waktiguna wuu socdaa go-aamadaasina kuwo waktiyeysan oo iska jawal iyo jadwal leh bay ahaayeen marka waxaan isleeyahay khilaafka soo noqnoqday iyo caba- tabashadan weyn oo ay muujiyeen markaan u dambeysay waxay gaareen sida ay sheegeen ba xilli ay quusteen haddana aysan aysan arag wax ka garaabaya runtii jees jees iyo ka garaabidda inay noqotay marka madaxdu ay hadlayso waxa muuqata yacni jihada yacni filosofiga nimankan odayaasha hadda filla soomaaliya jooga qaabka ay rabaan qaabkay u fakarayaan een, oo ah qaab dee dowladihii hore niman dalkoo dhan gacanta ku haya oo aan aaminsanayn jaranjarooyinka iyo lakabyada maamuladu ay kala leeyihiin haddeertaan waa rag dibadda ku maqan bay ahaayeen jir ay aaminsan yihiin marka Way- mee- meelahaasaan isleeyahay aniga waayah meelahaas waa waa waa kuu soo laaban doonaa Eh, xildhibaan sadiiq warfa adigu eh, ma kuu muuqataa eedda ah in eh, dowladda dhexe ay eh, leedahay eh, dhibaatada ama mushkiladda ka dhex aloosantay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe walaala sidaa la socoteed horta maamul goboleedu waraaqdii ee warxaafadii ka saareen kismaayo inay yidhaahdeen mataqaanaa dowladdii eh, federaalka ayaa waxaan u jareynaa xiriirkaan u jareynaa ama waa joojinaynaa horta dalka soomaaliya waa hal dal weeye oo hadda dowlado derisa ama dowlado dal eh, xiriir isku jaraayo ma nihin marka runtii arrintaas arrin aada ku habboon ma ahayn haddii ay tabasho jirto in laga wada hadlo e, saa la socotid dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka matalaad rasmi ah ayay ku leeyihiin dowladda federaalka hadday noqon lahayd aqalka sare oo konton iyo afar e, senatara iyo golaha shacabka laba boqol iyo shanta oo dhammaan matalaya shacabka soomaaliyeed marka haddii tabasho jirto in hay-adaha dastuuriga ah la maro oo mataqaanaa e, wixii d- laga doodo oo mataqaana xal la raadiyo laakiin in dal dal kale camal u jaraayo xiriirkan u jarnay kolley wax ku habboon ma ahayn oo mataqaanaa lagana ficnayo in dhaqankaas lagu dhaqmo laakiin dowladda qoraalkooda dhexe- qoraalkooda haddii aan kaa dhex Waa- galo waa- iyo ay afkaba waxay ka sheegeen in ay muddo soo e, e, turayeen oo ay soo samrayeen haddana ay quus gaareen oo waxyaabo hore oo laysku afgartay laga baxay oo sidii loogu talagalay loo fulin waayey haddana ay derbiga soo taabteen haddii aan sii wato walaalle muhiimaddu waxay tahay waxa weye saan hore kugu sheegay dowlad waa la waa la caban karaa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka dhammaan waxa dowladda feder- jamhuuriyadda dalka soomaaliyeed waxaan nahay hal dowlad cabasho waa dhici kartaa wax waa la qabi karaa laakiin hab iyo maamuus loo mara ayaa jira laakiin in laba dal oo kale leeyahay xiriirka ayaa la jaray wax wanaagsan ma aha waa ka fikir duwanahay xildhibaanka markuu heshiiskii baydhaba ka dhacay bishii juun oo xataa markii aan brussels tagnay aada loo ammaanay oo taariikhi ahaa waxyaabo badan lagu heshiiyey habkii khayraadka loo qaybsan lahaa waxaa lagu heshiiyey nooca doorashada dalkan ka dhacaysa labada kun iyo labaatanka ee mataqaanaa iyo iyo tubta toosan ee siyaasadda marka runtii waxaan dhihi lahaa waxa weye aan xalka abaarno sida hirshabelle hadda khilaafka hirshabelle iyo dowladda federaalka waa la xaliyey waxaan rajayn doonaa galmuduguna ay ku xigi doonto marka kuleeyahy mataqaanaa tallaabooyin noocaas oo kale ah oo mataqana dadkan isugu soo dhaweeyo ayaa muhiima inaan ka wada hadalno caawa waayahay waa mahadsan tahay Eh, dabcan waa idiin soo laaban doonaa Eh, brofesor afyare eh, dabcan adigu eh, dusha baad kala socotaa eh, xaaladda eh, siyaasadeed ee dalka gaar ahaan qodobkan maanta aanu ka doodayno adiga maxaa kaaga baxay isqabqabsigan iyo isjiidjiidkan ka dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe waxaan rabaa marka hore bal eh, horta arrintan in maamul goboleed iyo dowlad dhexe isqabsadaan wax cusub ma ah waa wax hore u dhici jiray Eh, inta badanna eh, saldhig waxa uu ah mar walba eh, arrinkan maadaama waxaan laleeyahay nidaamkan cusub ee waa la qaatay laleeyahay ee federalismka ah uu dastuurkii uusan aad u- waxaan u habaynin markaysan jirin wax heshiis lagu yahay oo awooddu ay dhexda taallo Eh, xaqiiqa ahaanna dowladda dhexe ay tabar yar tahay dowladaha goboladuna aysan wax badan dhaamin laakiin qaarkood ay xoogaa ka roon yihiin kuwa kale waxaa meeshaas ka imaanaya marka qolo inay yani awooddii dowladda dhexe soomaaliya ay lahayd baa waxaa wada qaatay eh, qaar private sectora qaatay qaarna gobolada qaatay qaar dowlada derisaha qaatay wixii marka een, haddii hadda marka een, sharci hab ah oo urursan oo dastuuri ahna ma jiro oo dastuurkuba hadda ma dhamaystirna marka xaqiiqatan saldhigga koowaad ee mushkilada noocaanihi horta waa halkaas hadda haddii tan xataa xal mastuur lagu xaliyana way soo noqon doontaa Een, taas waa mid midda labaad oo saldhigga labaada waxa waaye dhaqan siyaasadeedka dalka ka jira oo xaqiiqatan eh, dadka hadda political classka ah ee ama gobol ha joogaan ama ama xamar ha joogaane eh, weli ma aqbalsana in hab dimuqraadi ah eh, la- lays- weli arrintaa ayada ah marka qof walbaahi wixii uu qaadan karo ama xoogi karo ama dardari karo ciddii uu banaanka ka kaalmaysan karo ciddii uu gudaha ka kaalmaysan karo waxaasuu intuu isku duudo wixii aad la tagto lagaa dhigi waayo adaa iskale caqliyad ah ayaa ka jirta dhaqan siyaasadeedka noocaas ahna runtii eh, hadda wuxuu aad usii kordhiyey eh, dhibkan maadaama aan hadda aanan si aan ugu eedeyan markii hadda waxaan ma laha ayagu maba dhigi kartid oo dastuurkiiba yani runtii ma ma kala cadcada Een, eh, marka arrinkaa ayada ah horta waa waa arrin labaad oo dhaqan siyaasadeedku uu aad u profesore ciyaaray.
profesore haddii aan wax yar kaa dhex galo eh, eh, b- b- dastuurka eh, eh, dowladda federaalka soomaaliya wuxuu sheegayaa eh, eh, qodobka eh, eh, b- afar iyo kontonaad eh, wuxuu leeyahay awood qaybsiga siyaasadeed iyo dhaqaale waxaa ka wada xaajoon doona xukuumadda federaalka iyo dowladaha ka mid noqonaya dowladda federaalka soomaaliya marka laga reebo arrimaha dibadda difaaca qaranka jinsiyadda iyo socdaalka iyo weliba siyaasadda lacagta oo ay awooddeeda iyo mas-uuliyaddeeda yeelanayso xukuumadda federaalka qodobadii ay ka dhawaajiyeen xub- eh, dowlad goboleedyadu waa ay ka baxsan yihiin intaa waxaa ugu badnaa sidaad ka dhawaajisaba ammaanka iyo siyaasadda oo doorashooyinka ay soo hosgelayaan iyo weliba qaybsiga khayraadka dalka waxaa arrintu intaa way ka culus tahay hadda qoladii guddiga ahayd ee loo saaray waxay mar la timid la- afar iyo labaatan waxay ku magacaabeen twenty four seven oo ahaa afar iyo labaatan awoodoodna inay dowladda dhexe u recommend gareeyeen toddoba awoodoodna ay dowladaha gobolada u soo bandhigeen arrinkaa isaga ah ee guddigii dastuurka ee baarlamaankii hore iyo guddiyadii kale ay ka shaqeeyeen lama qaadan marka awooduhu horta inta aa hadda sheegtay way ka badan yihin haddii qodobada kale ee dastuurka hore aad ugu sii socotana waa inay kala tashataa iyo waxyaalo fara badan oo kalea ku jira Mhm.
marka wuxuu ma kala cadda xaqiiqatanna markaad fiiriso dowladda dowladaha hadda goboladu meel marar badan way gacantogaaleynayaan way way xadgudbayaan meelaha qaar way ku xadgudbayaan laakiin waxaa iyaduna xaqiiqo ah oo jirta in dee dowladdii dhexe laftirkeeda taladii iyo dadkii inclusive in in laga dhigo waxaad arkaysaa dowladda oo m- qaadanaysa Way.
go-aamo waaweyn oo xitaa aan isticmaalaynin eh, maaragtay eh, eh, hay-adaha dowliga ama baarlamaanka ama golaha wasiirada yani markaad aragto een, eh, eh, eh, go-aamada arrimaha dibadda oo waaweyn oo la qaadanayo macnaheeda ma aha eh, qof ama ra-iisul wasaare ama madaxweyneha keligiis qaadanaya ma aha wuxuu waa inay nooc processes iyo nidaam waraan marka wixii oo dhanaa runtii meesha ka maqan wuxuu marka markii ay jira adduunyada meelaha conflictigu marku markii ismaandhaaf uu imaanayo waxyaalaha keena waxaa ka mid a markayna wax kala celiyaa jirin ee xildhibaan fiqi maamul goboleedyadu waxay samaysteen ee, gole ay ugu magac dareen golaha iskaashiga ee dowlad goboleedyada dalka waa tii ee, markii ugu dambeysay go-aankii ay soo saareen ay ku sheegeen inay ku hakiyeen wada shaqayntii ay la lahaayeen dowladda dhexe maalmihii ugu dambeeyey waxaa socday dadaal madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle iyo ee, dowladda dhexe loogu kala dab qaadayay ugu dambeyntiina waa tuu mirodhal noqday siduu madaxweynaha laftigiisa ka dhawaajiyey Ee, sidee u aragtaa adigu in golihii ee, ay ku midaysnaayeen inta laga soo tago ee, mid mid loola xaajoodo oo mid mid loo dhammeeyo tabashada ay qabaan madaxweynaha aniga waa akhriyey warqadda uu soo hirshabeelle uu soo saaray Een, waxaan kaloo eh, daawaday muuqaal een, uu uu- uu hadal guud kooban uu jeedinayay oo runtii ay iga muuqatay igama muuqan aniga kalsooni weyn iyo heshiis heshiis saldhig adag leh oo fiican in in meeshaa la gaaray balse waxaa mararka qaarkood wuxuu muujinayay oo wuxuu wuxuu haddii ay wax nala qabtaan oo ay ka dhabeeyaan ayuu dhowr jeer ku celceliyey maamulada kale xitaa waa soo dhiiranayaan wuxuu kaloo yidhi isagoo maaragtay e- eeg sheeganaya een, laba geeriyood ballan baan soo qaadnay waa ka baxnay laba geeriyood baan noqonaynaa uu yidhi haddii tanna tii horena aan ka baxnay oo aan la soo galnay dowlad goboleedyada tan kalena midaan haddana aan aan naloo fulin marka nin meel mugdi ah een, runtii oo uusan een, calow badani ka jiro ninay u muuqatay ayuu ila eka aniga marka waxaan isleeyahay waare dariiqa hadda la rabo waxa weeye shirka new york ka dhacaya in lagu tago oo la yidhaahdo ugu yaraan maamul goboleedyadii oo dhan hal iyo labaan ka haynaa hadda kuwo kaloo la xodxodanaya oo oo- oo maaragtay wax loo ballan qaadayo wax ziyaadaha loo ballan qaadayo koosti badan koosti fudud iyadoo ay- ay ay ku bixi lahayd in loo galo xilli hore hadda waxay ku bixinayaan kharashkii xoog weyn si loo helo labadan beri oo ka dhama shirka new york een, loo helo maamul goboleed iyo laba iyo la yidhaahdo bal qayb qayb baan haysanaa marka aniga waxaan isleeyahay waare een, madaxweynaha waan jecelnahay in si fiican loo heshiiyo kulli dowlad dowladda soomaaliya oo dhan xasilooni saxay inay ka timaado waalidan tirada badan oo maaragtay hadba meel lagu ordaayo la joojiyo aad baan u jecelnahay laakiin dariiqa hadda waare iyo hadalkiisa sida ka muuq ka muuqatay waxaan isleeyahay wuxuu mari doonaa dariiqii xaaf waxaana lagu moodi doonaa shirkan yarkayo new york xildhibaan ee, sidiiq warfa buuqa ugu weyn ee, wuxuu ee, ka dhashay markaan si gaara u carabaabo maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland oo kale ee, jubbaland waxaad moodaa in arrinteedu ay cirka isku shareertay markii taliyayaal ciidan oo dowladda dhexe ay magacowday ay kismaayo tageen oo maamulka jubbalandna uu aeroboorka ka soo celiyey una diiday in ay gudaha galaan waxay ku doodayaan in ay ahayd in lagala tashado iyagoo cuskanaya qodobka ee saddex iyo kontonaad ee dastuurka qodobka labaad ee konton iyo saddex wuxuu leeyahay marka ay wada xaajoodyadu si gaara u saameynayaan danaha khuseeya dowladda xubinta ka ah ama dowladaha federaalka xukuumadda federaalku ergada wada xaajoodka gelaysa waxaa kaabaya wakiilo ka socda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka arrintaasi puntland oo kale markaan dhinaceeda ka eegno khilaafka ugu weyn wuxuu ka dhashay markii dowladda eh, soomaaliya ay isku dhaceen eh, eh, eh, dowladda imaaraadka carabta oo maamul goboleedyaduna ay la safteen oo ay yidhaahdeen arrintan annagabay si gaara noo saameynaysaa dowladdana nagalama tashan arrintaas sidee u aragtaa arrintan oo ku saabsan sectorska ama qeybaha iyo sida mataqaanaa wasaaradda gaashaandhigga taliya taliyaasha ciidamada saa la socotidna waad akrisida qodobka kontoniya afraad oo iyo mataqaanaa uu leeyahay arrimaha difaaca waxa gooniyola dowladda dalalka soomaaliyeed taliyaasha sektarada oo mataqaanaa marka anaga guddigeyna fiirinayna aan ku samaynayna dib u eegis waxaan u daynay inay mataqaanaa taliya ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo kadib mataqaana wasiir gaashaandhig oo siyaasadii ah iyo halkaas prime ministerkii madaxweynehi marka structurekaas oo maarata in in ay ciidamadu ay yeeshaan xaltalis ay yeeshaan oo midaysan oo aysan noqon sektaradii in la- mataqaanaa in ay influensigooda ama aysan ka imaanin in macnaha ay ay adhow haddii ay qeybta lix konton iyo afraad oo kale ama qeybta lixdanaad oo kale ama mataqaana deegaamada sida xuduudaha ay ay- ay dowladaha xubnaha ka ay leeyihiin haddii ay ay- ciidamadu ay ciidamo maamulaysan noqdaan inay iyagu isku dhacayaan marka annaga guddigeena markaan fiirinaynay eh, mataqaanaa eh, national security architectureka dib u habeen ku sameynay waxay ahayd in in taliska la mideeyo oo mataqaanaa wasaaradda gaashaandhigu ay xor u yeelato oo talisku mataqaanaa talis midaysan oo ciidanka xoogga dalka soomaalida yeesho laakiin arrintan in lagala tashto eh, mataqaanaa way jiri jirta arrintan oo kale waxa la yidhahdo national hadda madaxweynaha guddiga amniga qaranka soomaaliya uu sameeyo kale haddaa fiirisid dowladihii dowladan dowladii ka horreysay oo dowladii xamshaad barro kale gofnarada adaqaan gofnarada oo guddoomiyaha gobolada ayaa waxay ahaan jireen national security council ayaa ku jiri jiray marka eh, wixii baa hadda marka dowlad goboleed noqday marka maaha wax cusub oo la soo kordhiyay dad badan macnaha inay saas u fahmaan weye madaxweynuhu Soom- jamhuuriyadda dalka soomaaliya gogol ayuu fidiyey eh, in laisugu yimaado mataqaana ay ay mataqaana maamulada tabashadoodii hadda guddigasaan kuu sheegay sanataradii markay aadeen mataqaana maamul goboleeday ka yimaadeen marka cabashadoodii in loo soo gudbiyo annagana golaha shacabka guddoomiyaheena wuu yidhi door ayaan ku leenahay marka hadda waxaasi eh, cabashadii haddaan dib u dacweyno relegation u sameyno waxaas saasi u dhaceen iyo wax hadda kulley xal noo keeni maayaan laakiin hadda waxaa muhiima in dalka uu ku jiro marxalad loo baahan yahay Way.
in si wada jira looga shaqeeyo sidii loo looga taraxaan bixin lahaa loogana shaqeyn lahaa si laisugu soo dhaweyn lahaa dowladaha xubnaha ka ah een, dowlad federaalka iyo dowlad federaalka soomaaliyeed awoodahana dastuurkan qabyaqabyada ah in sidii lagu dhamaystiri lahaa oo af- afti loo qaadi lahaa Way.
oo markaas awooduhuna ay si saxa aan dhamaystiri karin awooduhuna si- mataqaanaa awooduhu si fiican loo wadaagi lahaa laakiin haddaan farta ku fiiqno oo mataqaanaa oo oo oo in blame game cayaarno wax annagana noo soo kordhin mayso laakiin meesha ay ay looga baahan yahay waxay tahay waxa weeye in baarlamaanku doorkiisa cayaaro doorkaasoo ah inuu ka shaqeeyo sidii maarata dhammaanna dowladaha xubnaanka ah waxay ku leeyihiin ah, mar labaad marka weli halagala tashto hadda qodobkan konton iyo saddexaad markaad mataqaanaa aad aad aad ka hadlaysa leeyahay waxaa loo baahan yahay inay kala tashto dowladaha xubnaanka ah, qof do- kulli waxay ku leeyihiin xubnaha ayay ku leeyihiin golaha shacabka ee aqalka sare dadkaas way dadka lala tashanaya dadkaas wey macnaa dadkaas dadkooda deegaanada iyagaa ka yimid iyagaa laakiin yaqaana waxaa ku iyagaa qoran lala marka tashto, marka mataqaanaa marka ay ay la Marka hadda- xaajoonayaan waa in eh, wafdi ka socda maamul goboleedka uu ku lamaan yahay kan dowladda dhexe dadka mar haddaad basaad dastuurka qoloba siday jecesha u fasirata dhib ayuu leeyahay ma jira ma jiro qolo ama dowlad xubnaha ka ah oo aana ku lahayn matalaad ma jiraan golaha shacabka macnaha iyo iyo aqalka sare ma jiro soo dhammaan dowladda federaalka dhammaan waxaan ku fadhinaa soo four point five ma aha dhammaan mataqaanaa soo laguma fadhiya mataqaanaa eh, qo- dad matala dhammaan eh, eh, eh, dowladda jamhuuriyadda dalka soomaaliyeed dadkaas marka oo lala tashanaya dadkaas wey waxaa la tashanaya waxaa weye dadka lala tashanaya waa dadka dowladda Eh, federaalka ma ku matala.
aha waxaan Ayaa- waxaan- ayaa- ayaa waxaan lala u fahmay waxaan hadalkaada u fahmay ma cidda lala tashanaya ma aha madaxweynayaasha iyo maamulada ka jira gobolada ee waa kuwa baarlamaanka ugu jira maya madaxweynahana waa lala tashanaya laakiin ha- dadku matalaad bay kuleeyihin maanta taas in la muujiyo waayo ayaa- xildhibaan waa kugu soo waxaa laabanaya jira waa mahadsan tahay Eh, brofesor fiire eh, eh, xildhibaan eh, warfaa wuxuu ka dhawaajiyey eh, dastuurka qabiyada ah adigana hore baad uga dhawaajisay iyadoo dastuurkan aan la dhammaystirin oo qodobadiisa aan la cadcadayn suurtagal ma tahay in la dhammeeyo khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe sababtoo waxaan la soconnaa in dastuurka la dhammaystiro howshiisu ma sahlana inta howshaasi lagu guda jirana eh, suurtagal ma aha iyadana in la yidhaahdo khilaafka iska sii taagnaado marka ma jirtaa qaab kale oo lagu dhammayn kara arrintan ha way jirtaa oo waana jiri jirtay waa xal mastuur waxa la yidhaahdo oo ah in de waxaan xagga naga dhiga warqadaha ku qoran iyo ciddii qoratayba ma naqaane annagu eh, eh, hebelow waxaanan kaa rabaa iyo waxaanan kaa rabaa iyo wax noocaas oo kale ah oo aan waari karin oo uun xilliga lagu dhaafo Een, waa saasaas oo dhici jirtay marar badan markii xaalku adkaado waxaa la samayn jiray wax la yidhaahdo national leadership forum national leadership forumka nuxurkiisa wuxuu ahaa wuxuu bedeli jiray baarlamaanka macnaha waxa waay awoodiiya baarlamaanka inta laga qaadaa leadership forumka la gey jiray marka ama saxiixayaal ku magacaabo ama n l f ku ku magacaaw ama wax ku magacaaw qolada gobolada markii si uun looga loo loodin waayo waxaa la dhihi jiray badhigaana la sameeyey go-aamada waaweyn oo muhiimka ahna waxaa lagu samaynayaa meeshaanaan ku samaynaynaa guddoomiyaha baarlamaanka baarlamaanka laga soo kaxaysan jiray iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo intaan markaasay waxay ka gaari jireen go-aan dhammaan waxyaalaha waaweyn oo taagan waxaad moodaa marka inay tii rabaan maamul goboleedyadu oo aysan hadda ku qanacsanayn habkan amniga qaranka la leeyahay oo hadda la sameeyey oo ay u arkaan kani inuusan hadda awood badan siinayn taa marka marka la sameeyo waa waa waa wax xeer jajab oo wax lagu kala goosanaayo oo hebel aniga wasiir hebel iigu magacaawo hebel ka saar meesha waxyaalaha noocaas oo kaleeta ayaa iman doona hadhow waa sidii wax lagu xallin jiray oo lagu hayn jiray oo dalka ha laysku haayo iyo buuqa ha lagu damiyey ahaan jirtay marka ama meesha waa marka markii taas ay dhacdo baarlamaanka meesha ka bixi jiray haddii hadda la yidhaahdo baarlamaankii iyo golayaashii caadiga ahaa ha lahaayana anigu hadda sadiiq siduu sheegaya inay inay sidaas u fahamsan yihiin uma arko la tashiga laga hadlayo ma aha la tashiga dadka matala gobolada oo ka yimid oo oo jooga ma aha dowladda dhexe kamida ma aha goboladu waxay u arkaan inay ayagu ka taliyaan maaragtay arrimaha muhiimka ah oo laga talageliyo inta laga gaarayo kolley malaha wakti kale iyo iyo iyo xaal sidaan dhaama sida ay wax u dhici jireen un waxay ahayd in aakhirka ay u dhacdo dhanka hal mar ma soo dhicin waagii saxiixayaasha oo sheekh shariif ay kasoo bilaabatay ilaa iyo tii xasan sheekh oo national leadership forum haddana waxay u eg tahay in haddii de xaaladda meesha ay gaarsiiyeen qoladani ay gaarto oo yamamoto iyo maxaan ku idhahdaa ninka kitin bedelay iyo kooxdaas ay meesha yimaadaan waxaa qasab noqon doonta in la yidhaahdo haye xaaljac buraan qaadanaynaa iyo xeer jajab halkaa hanala marsiiyo intaanan xildhibaan fiqi u gudbin aan ku laabto xildhibaan sadiiq warfaab galmudug waxaa ka jira xiisad dhinaca siyaasadda ah baa maalmihii lasoo dhaafay ka taagnayd waatii baarlamankii intuu laba meel kala fadhiistay madaxdii maamulkaasoo dhan uu xilka ka qaaday shalay waxay gaartay inay dad ku dhintaan xaaladdu hadda faraha bay kasii baxaysaa oo waxaa laga baqdin qabaa in siyaasaddaba ay ka gudubto oo arrintu ay gacan ka hadal gaarto dowladda ilaa iyo hadda wax faragelina kumaanay samayn maamul goboleedkaasi maxaa ay indhaha uga eeganaysaa inta xaalku heerka uu hadda joogo ka gaarayo bishii january waxaan ka mid ahaa xildhibaan axmed alfiqin oo ka mid ahaa urdigii ballaarnaa heshiiskii taariikhiga ahaa ee dhuusamareed ee halosunna iyo galmudug ku dhacay runtii waxyaabihii highlightka kulle oo maaragtay ugu muhiimsanaa safarkii madaxweynuhu ku maraayay deegaanada puntland iyo galmudug marka aad bay ani kulley ii taabanaysaa bikaas waxaan ka markhaati kacnay heshiiskaas taariikhiga ahayo ahlu sunna iyo galmudug marka in deegaankaas markii la dhisaayana si adag adag baa lagu dhisay oo juhdi fara badan ayaa la geliyey gobolada dhexe waad ogtahay waxa weeye waa waxaan maogtahay waxaa la odhan jiray mataqaanaa waagii la weeraray ciraaq ba waxa la yidhi the road to peace go through to baghdad ma ahayn like waddada nabadda waxay martaa marka excuse baa laga dhiganaya marka anigu waxaan dhahaa the road to peace of somalia waddada nabadda soomaaliya kaalkacyo ilaa galmudug ay martaa marka deegaankaas oo aad iyo aada muhiim u ah waxaa waajib naga saaran yahay marka waa runtaa in hadba guddoomiye laga qaado madaxweyne laga qaado wax dhammaan maaragtay foolxumaa oo na tusaysa hoggaan xumada dalkeena haysata dhammaanteed marka in mataqaanaa kolley golaha shacabku saan ka dareensanay guddoomiyuhu kolley door ayaan ka ciyaari doonaa door bay ka ciyaari doonaan dadka deegaanada kasoo jeeda xildhibaanada federaalka ku jirana kolley waajibaad ayaa ka saaran in dadka in halkaas maaragtay nabadaas halkaas waagay heshiiskii taariikhiga ahaa in in maaragta sidii lagu adkeyn lahaa oo dadkaan laisugu soo celin lahaa oo maamulka kala daadanayana laisugu soo celin lahaa kolley waxay noo tahay muhiimad priority ah rajeynaya kolley inqilaafkan mar dhow lasoo halin doono sidee u aragtaa eedda eedda madaxda qaar ka tirsan galmudug ay soo jeedinayaan oo ah in dowladda dhexe ay ku lug leedahay khilaafka halkaa ka taagan dowladda federaalku kolley anigu intaan ka warhayo deegaankaas in muddaha ayaa lisahayey waana arrin aada maaragtay aanan fududayn oo hal hal wada keliyaan cid lagu aan farta lagu fiiqi karin laakiin waxaan rajeynayaa kolley in khilaafku markii la wada fadhiisto oo xal waa wadajir la raadiyo in la heli karo xildhibaan fiqi waxaad hadalkaaga ka muuqday in aad dhaliilaysay qaabka dowladda dhexe ay ula xaajootay madaxweynaha maamulka hirshabeelle iyo weliba natiijada ka soo baxday wadahadalkooda haddii madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya uu baaq u diray madaxda maamul goboleedyada oo uu yidhi aanu isku nimaadno oo muqdisho taariikh hebel imaada aanu ka wada hadalno khilaafka taagan iyo cabashadiinna iyo waxa aad qabtaan oo ay ku gacan sayreen oo ay diideen inay halkaasi tagaan ilaa laga helo dhinac saddexaad oo dhexdhexaadin sameeya miyaanay dowladda la gudboonayn in markaasi ciddii ay gacanteeda gaari karto si gaara ula xaajooto dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxaa ka dhexeeya waa ognahay dowladda federaalka ah habdhaqankeeda sinis ay timid xukunkana waan ogeyn iyagoon joogin afar bilood ayay madaxweynihii hirshabeelle ee hore cali cabdullaahi cosable ku duuleen xukunkiina maaragtay ka rideen fawdo inta ku abuureen iyadoo iyagoon lix bilood joogin lix bilood joogin bay bishii september haddana ku qaadeen galmudug weerar aan ognahay lacagtii qasnada dowladda ka baxday oo malaayiin lacag ah in la geeyey oo cadaadaan joognay inagu de evidencigii iyo cadeymihii ku dhanna waan keenay guddoomiyihii hore baarlamaankana waan horgeynay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka maxamed cabdullaahi oo aqalka golaheena shacabka markii la furayay tobankii bishan inuu yiri laba guddoomiye maamul keliya in la casuumay oo la keenay meesha laba guddoomiye baarlamaan oo ah galmudug iyo kii hirshabeelle warkii uu meesha ka yirina war duuban oo video a weeye waxaa la leeyahay buuqa hadda taagan ee maamul goboleedyada ka imaanaya wax kale ma aha ee wuxuu xiriir la leeyahay uun xilligii doorashada oo inta badan maamuladaasi fooda ku soo haya puntland oo kale jubbaland koonfur galbeed doorashadii baa soo dhow marka waxaa jirta cabsi ee dhinaca siyaasadda ah oo laga baqayo in madaxweyneyaasha ama madaxda maamuladaasi ay ka baqayaan in waxoogaa culays lagu saaro arrinta oo fursadda looga faa'iidaysto maahay dhibaatadan ay tirinayaan iyo qoraaladan faraha badan ee ay soo saarayaan xiriir ballama laha qadiyadda hadda taagan runtii arrintaas ayada ah sidaas hadda inay tahay u malayn maayo horta qolyaha gobollada cabashooyinkooda waxbaa ka jira waa wax weynaana ka jira waayo xitaa haddii ay tahay inay meesha sii joogaan inay rabaan oo madax ahaadaan dowladda xamar uma taalo inay faragashato oo ay ayadu ay maaragtay qofay rabto geyso mid ay markaa xoogaa col yihiinna ay meesha ka erido dowladda dhex waxaa laga yaabaa inay ku garheli lahayd bal matalan markii hadda doorashada ay soo qaadeen doorashada markii nidaamka gobolladu hadda ay codsanayaan waxaa laga yaabaa inuusan dadka oo barakacay uusan waxba u hayn waxaa laga yaabaa meelaha aan gobollada ahayn somaliland waxyaalaha noxamar waxyaala fara badan oo uusan ka jawaabi karin baa jira marka dowladda dhexe waxay ku jaalanji garayn kartaa oo ay nimankan dowladda gobollada ay kula kula maarata doodi kartaa arrimaha qadayaadka meesha taagan amni ha noqoto wax ha noqoto laakiin inay tiraa meeshan kaa eryayaayo mid kaleo aniga i raacsanaan ku bedelayaa ama lisaanul xaalkeedu uu noqdo xataa hadday saas dhihin waa dulmi arrintaas ayada ah waana wax hadda mararka qaar la arko yani ifafaalo caddaynaya in dowladdu ay gacanta la gashay waxyaalaha noocaas oo kale ah ama retorig dadkeeda raacsan ha noqoto ama waxyaalaha noocaas oo kale ah marka runtii waxaan isleeyahay xagga wax kala horumarinta ama prioritiska dowladda dhexe wuu ka khaldamay farsamaduna way ka khaldantay ay nimankan iyo guud ahaan yani dadka siyaasadda kula jira ee ku maaraynayso dowladda dhexe way ka khaldantay laakiin aniga waxaan ayadana qolyaha gobolladoo kale u arkaa inay ayagoo qoladaas ama iska dhicina ama wax noocaas oo kale ah ay dee lafta jabshaan oo ay meelaha ad adag ay ka abaaraan oo issues waaweyn ooban ummaduba yani aan ahayn in dowlad hal dowlad dhexdeed muran la geliyo inay muran geliyaan oo ay dhahaan annagaa ka talinayna waxaan isleeyahay xoogaa arrinkaas marka dooda ayada ah in dastuurka la geeyo oo xalkana meesha halka waa u imaanayna halka waa u imaanayna professor waxaan rabaa professorka in yar horta inaan fahano adigo hadda america waxaa lagu jiraa soomaali midterm election donald donald trump wuxuu u campaign gareynayaa republican xisbiga jamhuuriga ah musharaxiintiisa gobolada ka imaanaya buu mataqaanaa si oo u leeyahay waxaan rabaa inuu qofkaas soo baxo horta inaan sida waxaan ka shaqeynaa siyaasad weeye in dowladda federaalku ay xaq u leedahay in qof iyaga la shaqeyn kara in deegaan doorashadooda ay ku taageeraan anu kulley saan arko shaksiyan wax qalad ma arko hadda wax iyaga cadaynayo maba arkaba laakiin xaq bay uleeyihiin in iyaga qof la shaqayn kara ay taageeraan sida adduunka ka ka jirtaba xisbiyadu madaxweynaha markaas waddanka haysta dadka gobolada ka tartamaya oo xisbigiisa ama u arko in dad la shaqayn kara ay yihiin wuu taageeraya waana wax mataqaanaa laakiin laakiin laakiin awooddii awooddii dowladnimada iyo dhaqaalihii dowladda in eh, lagu taageero eh, qof musharaxa mid kalena geeska lagu geliyo ma saxan tahay haddiiba ay jirto may taas waa kuu sheega anigu waxaan iri inay jirto laakiin waxay dool- waxay ku saxan tahay inay xaqna u leedahay in iyagu ay musharaxa ay rabaan ay taageeraan Eh, xalka halkee buu ku Da- jiraa dalkan- adigoo soo koobaya xalku xalka wuxuu ku jira waxa weeye dalkan tala wadaag buu ku wanaagsan yahay in mataqaanaa dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalku annaga aan ku matelno in si wada jir aan uga shaqeyno in soomaalida cusub runtii dalkan isbeddel ayaa ku socda waxaan dhihi lahaa waxa weeye dad badan oo hogaamiya hadda ah way fashilmi doonaan waxay ku fashilmi doonaan shacabka iyaga ay hogaaminayeen iyaga iskuma xirna shacabku wuxuu rabaa waddo cusub iyo xanaan cusub oo dalkan lagu hogaamiya doonayaan laakiin annaga wuxuu waajib naga saaran yahay intaan joogno in laisku soo dhoweeyo dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka laga wada shaqeeyo si dalkan loo horumarin lahaa waad mahadsan tahay xildhibaan fiqi gebagabadii xalka halkee buu ku jiraa baad isleedahay si kooban Wad- aniga xalka marka waxaan u arkaa Mhm.
dowladda federaalku inay cagaaxa dhulka dhigto sharci iyo Way.
qanuun iyo waxaasoo dhami Eh, meeshaan hadda kuma dhaqmaane inay dalkan u dhimiriyaan oo hadda meesha uu marayo meesha ay ku qabsadeen sideedii february madaxweynuhu ku qabsaday barkii toddobadii february uu joogay in lagu yimaadaa la rabaa markuu toddobada february laba kun iyo la- labaatan iyo kooda xukunka ka degayo uusan uga sii darin Eh, brofesor halkee baad isleedahay xalku wuu ku jiraa khilaafkan iyo isqabqabsigan soo laablaabtayna waa looga bixi karaa Een, horta waa mahadsan tahay Ee, runtii waxaan isleeyahay aniga khilaafku khilaaf markuu dhaco wuxuu ku dhammaadaa ama in laysqasbo ama in laysqanciyo labadaa unbuu mid ku dhammaadaa Een, hadda ee, awood dowladda dhexe ay dadkan ee, intay gobollada dirto ay ku qasbi karto ee, oo ay qasab waxay rabto uga fuli kartona ma jirto Ee, farsamo oo runtii ee, ay- oo weyn oo ay- iyo fikir weyn oo ay hadda ku qancin kartana weli meesha ma aysan soo saarin marka runtii ee, walwal aan ka qabaa aniga xoogaa inay sii jiitami doonto ee, khilaafku inuu sii jiitamo Een, ee, sadiiqna waa runtii soo dee america iyo canada iyo waxa ka jira iyo federalismka meeshaas ka jira iyo electionska iyo democracyga ka jira iyo waxa xamar iyo soomaaliya iyo kismaayo ka jira isma laha Een, runtii ee, haddii la isku dayo in la isku ee, caqliyadaas inta lasoo qaato la damco in cut and paste lagula sameeyo xamarna ee, ama soomaaliya guud ahaanna runtii waxaan isleeyahay waa waa waa arrin aan aada looga fiirsan oo dhib ka imaan karo marka anu waxaan isleeyahay labada dhinacba waxaa laga rabaa inay xoogaa ee, beriyaa jiri doonta waxaan waa laga bixi doonaaye inay xoogaa yani arrinka u dhimriyaan waay brofesor waay waa mahadsan waay eh, intaasna waxaa ku eg barnaamijkii faaqiidaada toddobaadka waxaa marti iigu ahaa oo aan u mahadnaqayaa brofesor afyare cabdi cilmi oo bare ka ah jaamacadda qatar ee magaalada dooxa xildhibaan axmed macalin fiqi iyo weliba xildhibaan sidiiq warfaa oo ka wada tirsan golaha shacabka soomaaliya tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale a dib ugu kulmayno waa jacfar kuukaayo oo idinku dhaafaya fii amaanillaah waa mahadsantihin adaa wada tahay waa mahadsantahay suuran
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos uga dhegeysanaysaan washington haatanna bal xaggii muusiga ayaan jeleecaynaa filistiin waa heestii foorida dabaysha waa codka macaan ee hiba maxamed hudoon hiba nuura
inkastoo fahmadaayo qalbigaagu fiicnaya inkastoo jacaylsiiday wax fasaamiyaa jira inkastoo fahmadaayo qalbigaagu fiicnaya muxuu nacas ku faanaa fariid waxaanu yeelayn maxay fallaadha caashaqa qof iyo tumaadida waa heestii foorida dabeesha iyo huba nuurah iyada ayaana gabogabo ahayd idaacaddeenna oo idinla socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doonana waxaan dhammaantiinba idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
I shall